habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
degeystayaal waa habeen arbaca labaiyo tobanka bisha juun sannadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar waxaana idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan caashucuud iyo anigu ibraahim xasan daandure
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xuutiyiinta dalka yemen oo gantaal ku dhuftay eerboor ku yaala dalka sacuudiga
wuxuu ka dhigan yahay weerarkan sida uu sheegay afhayeenka ururka xuusiga xirnaanshaha eerboorka sanca ayuu jawaab u yahay marka waa tilaabo military qaniyo badan kaasa jira wax u eg ayuu ka dhigan yahay marka waxaad moodaa in maalmahan eerboorada sacuudigu waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xiisad shalay ilaa ay xalayba ka ognayd magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ma aha laba guddoomiye inay dhahaan war xilka anaa laysoo magacaabay adigu ku fadhiyey iiga wareeg nidaam maaha nidaamku waxa waaye dowladdu hadday meel ku magacaawdo in dowladdu ay kugu wareejido xilkii ay kugu magacaawday oo weliba wasiirka arrimaha gudaha inuu wareejiyo ayay ahayd oo ku wareejiyo guddoomiyaha kale guddoomiyaha kalena ka wareejiyo
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan maraykanka oo wacad ku maray inuu sii wadi doono howlgallada soomaaliya ee ka dhanka ah argagixisada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida booliiska hong kong ayaa waxa uu qiiqa dadka kaga ilmaysiiya u adeegsaday dad dibadbaxaya bannaanka xafiisyada dowladda dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ka soo horjeedaan sharci la rabo in la ansixiyo kaasi oo sahlaya in dadka lagu musaafurin karayo dalweynaha shiinaha halkaasoo sharciyo adagi ay ka jiraan ciidamada ammaanka ayaa waxaa lagu arkayay waddooyinka magaalada iyagoo ku qalabaysan qalabka rabshadaha looga hortago sharikadaha ganacsiga ee hong kong ayaa qaar badan oo ka mid a waxa ay fasax siiyeen shaqaalahooda si ay uga qayb galaan bannaanbaxa
sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dalka uganda ayaa wakaaladda wararka e f p u sheegay in wiil yar oo shan jir ahaa uu maanta u dhintay cudurka ebola kaas oo maalmo ka hor laga helay xanuunkaasi kayskaasi ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee dalkaasi tan iyo markii dalka ay dariska yihiin ee jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo uu ka dilaacay cudurka sarkaalka oo magaciisa ka gaabsaday in la shaaciyo ayaa sheegay in wiilka uu xalay saq dhexe u dhintay uu ku dhintay xarun keligiis lagu baxnaaninayay oo ku taala gudaha deegaanka la yidhaahda kasese wasaaradda caafimaadka ee dalka uganda ayaa sheegtay talaadadii in wiilka cudurka laga helay ay hooyadiis tahay koongaliis guursatay uganda nin u dhashay uganda ayaa sheegtay in ay feejignaan sare uga jirtay cudurka ebola tan iyo markii uu ka dilaacay bariga dalka kongo halkaas oo in ka badan laba kun oo qof la diiwaangeliyey oo xanuunkaasi uu soo ritay
wasiirka arrimaha gudaha ee ruushka valadimir kolokoltsef ayaa sheegay in wariyaha lagu magacaabo ivan golnof laga sii daayay xabsi gurigii uu ku jiray wasiirka ayaa sheegay in la bilaabay dembi baaris la xiriirta sababta loo xiray wariyahaasi war-saxaafadeed uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha ee ruushka ayaa sheegay in askartii booliiska ahayd ee xirtay wariyaha laga joojiyey shaqadii wariyahaasi ayaa waxa uu ka howlgalaa xarun warbaahineed oo ku taala latfiya isagoo oo ku takhasusay dabagalka iyo dembi baarisyada waxaana la soo xiray bishii horeeta iyadoo lagu eedeeyey inuu dalka daroogo keenay hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa aaminsan in arrimo siyaasadeed loo soo xiray mexico ayaa la filayaa inay ciidamada ilaalinta qaranka u dirto xuduudeeda dhinaca koonfureed ee ay la wadaagto dalka guatemala arbacadan maanta ah taas oo qayb ka ah heshiis lagu yaraynayo tirada dadka u safraya mexico iyaga oo rajaynaya inay gudaha usoo galaan dalkan maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee mexico marsele elbard ayaa u sheegay saxafiyiinta in ay ciidamo gaaraya lix kun oo askari u dirayaan xuduudda iyo meelo kale oo ka mid ah dalka taas oo bilaaban doonta arbacadan maanta ah inkastoo uusan sheegin sida ugu dhaqsiyaha badan ee ciidamadaasi loo geyn doono edbard ayaa akhriyey dukumenti uu u diray sanadka mexico oo uu ku faahfaahinayo wadahadaladii toddobaadkii lasoo dhaafay ee keenay heshiiska kaas oo sidoo kalena ay ku jiraan in la ballaariyo barnaamij loogu talagalay dadka soo galootiga ah ee u tallaabaya dalka mexico iyada oo codsigooda magangelidoonka ah ee maraykankana ay soconayaan iyo sidoo kale ballanqaadka labada dale ah in ay ka shaqaynayaan dadaalada horumarinta ah ee dalka ku yaala bartamaha ameerika
weyse wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaan ah waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toosaad uga dhegaysanaysaan washington dowladda maraykanka ayaa wacad ku martay inay sii xoojinayso howlgalladeeda soomaaliya ee ujoodkoodu yahay nabad kusoo dabaalidda soomaaliya iyo sidii looga adkaan lahaa argagixisada war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom ayaa hadalkaasi lagu sheegay kadib markii shalayto ay booqasho ku tageen muqdisho taliyaha taliska ciidamada maraykanka ee africa general thomas waldhauser iyo safiirka maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto maxamed colaad xasan ayaa war-saxaafadeedkaasi noo soo koobaya
taliyaha taliska ciidamada maraykanka ee africa general thomas wolhouser iyo safiirka maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto ayaa shalay booqasho ku tegay magaalada muqdisho halkaasoo ay kula kulmeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga wadahadallada waxaa xudun u ahaa horumarka ilaa iyo hadda laga gaaray howlgallada maraykanka uu ka wado soomaaliya ee uu ku caawiyo dagaalka ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa amisom ay kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab kaalmada dhinaca ammaanka ee maraykanku u fidiyo soomaaliya waa muhiim wuxuuna qayb ka yahay dadaalada aan kula shaqaynayno dadka soomaaliyeed iyo dowladdooda si loo helo nabad iyo xasilooni ka aslaaxda guud ahaan gobolka nabadda iyo xasiloonida soomaaliya waxay noolan macno tahay nabad ka dhalata gobolka oo dhan waxaa kaloo ay ka dhigan tahay dadka soomaaliyeed oo dalkooda u jiheeya sidii ay u heli lahaayeen mustaqbal barwaaqo leh sidaasna waxaa war-saxaafadeed ka soo baxay africom ku yidhi safiirka maraykanka ee soomaaliya ambasador imamoto war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yidhi dowladda soomaaliya waxay gaartay horumar tartiib tartiib ah guulaha ammaanka ee la gaaray ayaana horseeday horumar siyaasadeed dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay war-saxaafadeedka maraykanka ayaa intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ee soomaaliya iyo saaxiibadooda oo iskaashanaya ay sii wadayaan cadaadiska ay ku hayaan shabakadaha argagixisada ee soomaaliya si fursado loogu abuuro horumar siyaasadeed iyo mid dhaqaale taliyaha taliska ciidamada maraykanka ee afrika general thomas wolhouser ayaa isna yidhi kooxaha sida al-shabaab iyo isista soomaaliya oo kale ah waxay raadinayaan inay mustaqbal maran u abuuraan shacabka soomaaliyeed sidaa daraaddeed abuurista degaan nabdoon oo xasiloon waxay awood u siinaysaa shacabka soomaaliyeed iyo dowladdooda inay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqaalaha iyo fursadaha nololeed waxa uu sheegay in ciidamada soomaaliya iyo ciidamada kale ee ay wada howlgalaan ay hadda ku sugan yihiin degaano ay horay argagixisadu dadka ugu dhibaateen jirtay waxa uu sheegay in howlgallada noocana ee ay hogaaminayso dowladda soomaaliya ay horseedayaan in shacabka laga dulqaado dhibaatada iyo jajuubka al-shabaab dhaqaale iyo nololna loo abuuro waxauu tusaale u soo qaatay in ciidamada soomaaliya ay dhowaan xoreeyeen daanta koonfureed ee webiga shabeelle gaar ahaan deegaanka beriire halkaasna ay saldhig xooggan ka samaysteen waxaana uu intaa ku daray in howlgalkaasi uu qayb ka yahay howlgallo xiriira oo la doonayo in al-shabaab looga saaro meelaha ay ku xooggan yihiin waxa uu sheegay generaal wold houser in ciidamada maraykanka ay ka go'an tahay inay sii wadaan howlgalladooda soomaaliya kaalmada dhinaca ammaanka ee loo fidiyo soomaaliyana ay astaan u tahay dadaal caalami ah oo lagu dhiirigelinayo isbeddel horumar iyo dariiqyada u furan soomaalida ee ka duwan colaadda amni xumida iyo qaraxyada mahadsanidkaasina wuxuu ahaa wariyaheena maxamed colaad xasan oo soo jeedinayey war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom halka aad weli nagala socotaana waa washington
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington dalka yemen mucaaradka xuutiyiinta ayaa sheegaya in ay gantaal nooca kuruska ah ku dhufteen garoon rayid oo ku yaala gudaha dalka sacuudiga dowladda sacuudigana waxa ay sheegtay in gantaalkaasi uu ku dhacay qaybta dadka ay kasoo degaan qofna ay ku dhaawacmeen waryaha v o eda ee arrimaha carabta uga soo warama xuseen cismaan xuseen saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray
isbahaysiga dowladaha sunniga oo ay hogaamiso boqortooyada sacuudi arabiya ayaa xaqiijiyey in kooxda xuutiyiinta weerar ay la eegteen madaarka magaalada abha ee koonfur galbeed ee dalka sacuudi arabiya kaasoo sababay dhaawac gaaraya qof oo dad rayd ay ku jiraan afhayeenka isbahaysiga dowladaha sunniga turkiya almaliki ayaa warmurteed ay baahisay wakaalada wararka ee dalka sacuudi arabiya ku sheegay sideed ka mid ah dadka dhaawacmay in la dhigay cisbitaalka halka siddeed iyo toban kale oo dhaawacahina lala tacaalay gargaarka degdega kooxda xuutiyiinta ayaa marsii horeysay maanta sheegtay in gantaal ay ku tuurtay madaarka ama garoonka abha ee dalka sacuudi arabiya afhayeen u hadlay milatariga boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sheegay laba qof oo haween ah iyo ilmo yar inay ka mid yihiin dadka ku dhaawacmay weerarka lala egtay dalkaasi sidoo kale dadka dhaawac uu soo gaaray waxaa ka mid ah haween u dhashay dalalka yeman iyo hindiya waa sida ay baahisay wakaalada wararka ee dalka sacuudi arabiya weerarka waxaa lala eegtay madaar ama garoon diyaaradeed oo rayd ah oo dhaca meel laba boqol oo kilomitir u jirta xuduudda sacuudi arabiya ay la wadaagto dhinaca waqooyiga ee dalka yeman ayuu yidhi almaliki afhayeenka isbahaysiga dowladaha sunniga turkiya almaliki ayaa intaasi ku daray inay qaadayaan tallaabooyin ku habboon oo jawaab celin u ah weerarka maleeshiyada argagixisada ay u geysteen gudaha dalka sacuudi arabiya iyadoo la difaacayo buu yidhi dadka rayidka ay halkaasi degaan almaliki ayaa farta ku fiiqay inay socdaan baaritaano la xiriira nooca gantaalka lagu weeraray madaarka abha balse kooxda xuutiyiinta ayaa horey u sheegtay in gantaalka ay u adeegsadeen weerarkaasi inuu yahay gantaalka cruise saraakiisha kooxda xuutiyiinta shiicada ayaa sheegtay nidaamka difaaca ee dowladda maraykanka inuu qaban waayey inay joojiyaan ama ay qabtaan gantaalkaasi waxa uuna ahaa weerarkaasi bay yidhaahdeen mid baqdin iyo argagax ku riday waxa ay ugu yeereen cadowga tv-ga almasiira ee raacsan kooxda xuutiyiinta dalka yeman ayaa sheegay weerarka gantaalka kuruusa inuu yahay markii labaad oo ay adeegsadeen gantaalka koowaad waxaan u adeegsanay goob tamarta nucleerka laga dhaliyo ee dalka imaaraadka carabta bishii diseembar ee sannaddii kii ayaa lagu yidhi war xuutiyiinta ay ka sii daayeen tv-ga almasiira toddobaadkii hore ayuu afhayeenka milatariga kooxda xuutiyiinta sheegay inay beegsanayaan garoommada diyaaradaha ee dalka sacuudi arabiya waxaan maalmaha soo socda aan geysan doonaa weeraro lama filaan ah buu raaciyey hadalkiisa afhayeenka milatariga ee kooxdaasi dagaalka u dhexeeya dowladda taagta daran ee yemana iyo kooxda shiicada ee xuutiyiinta ayaa cirka isku shareeray kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta ay la wareegeen inta badan dalka yeman islamarkaasina ay ku qasbeen madaxweyne cabdirabbi mansuur haadi inuu u baxsado dalkaasi sacuudi arabiya xuutiyiinta shiicada ayaa taageero weyn ka haysa dowladda iiraan oo dagaal siyaasadeed oo adag uu kala dhexeeyo dowladaha khaliijka ee sunniga inta la ogyahay dagaalka ka socda yeman ayaa la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen kumanaan kun oo qof islamarkaasina ay ku barakaceen malaayiin qof oo reer yeman ah xuseen saxnuuni v o a kahira
mahadsaned saxnuuni weerarka ay xuutiyiinta ku qaadeen riyaad ayaa qayb ka ah oloole xoogan oo xuutiyiintu ay ku bartilmaameydsanayeen bara ku yaala sacuudiga weerarada oo sacuudiguna kaga jawaabayay duqaymo xoogan oo cirka ah oo uu ku qaaday xuutiyiinta diblomaasiyiinta ayaa muddaba waxa ay ka cabsi qabeen in dagaalka sokeeye ee dalka yemen ee hadda shanta sano jirsaday uu isu bedelo dagaal u dhexeeya sacuudiga iyo iiraan oo xuutiyiintuna ay taageerto waa dalka iiraan oo xuutiyiinta taageera haddaba waxaa duqayntan ay ka dhigan tahay iyo su-aalo kale ayaa ibraahim xasan daandiro ee stuudiyaha ugu heliyey waxa uu weydiiyey sheekh xasan albasri oo ka faallooda arrimaha carabta isagoo ku sugan dalka yemen
waa uu jiraa weerarkan ay qaaday kooxdan xuutiyiinta iyagoo isticmaalaya waxaa la yidhahdo national aircraft ama loo yaqaano droniska waa diyaarado farsamo lagu sameeyo oo lahahan diyaaradahan garbaha yalka ku duula oo gacanta laga laga tuuro marka waxay ku dhacday elaboorka marka elaboorkana waxaa ka duulayay dad yemaniyiin iyo hindi iyo sacuudiyaan u badan marka dhaawacaa soo gaaray elaboorkina waa la la xiray ilaa haddana waa xiran yahay wuxuu ka dhigan yahay weerarkan sida uu sheegay afhayeenka ururka xuusiga xirnaanshaha eelaboorka sanca ayuu jawaab u yahay marka waa tilaabo military qaniyo qaniya kaa fajida wax u eg ayuu ka dhigan yahay marka waxaad moodaa in maalmahan eelaboorada sacuudigu ay yihiin kuwa u diyaarsan weeraro ka imaanaya xagga xuutiga xuutiguna wuxuu helay qalab casri ah oo diyaaradahan doloniska ay ma ahayn waxa lagu yaqaanay kooxdan maleeshiyaadka oo koox iska yara nidaamka taqliidiga loo yaqaano hubkooda u banaa laakiin habkan casriga waxaad moodaa inay iiraan ay ay ay ay ka heleen si sira uga heleen horumarkaasna waa horumar hadda khatar ku ah amniga iyo amnul qoomi waxaa loo yaqaano ee sacuudiga iyo imaaraadka guud ahaan waa gartay sacuudiga laftiisa wuxuu hogaamiyaa isbahaysi xoog leh duulaano ayay ku hayaan yemen maxay ilaahay hadda ugu adkaan lahayiin xuutiyiinta kolley sida lala socdo afar sano ka horna kolley idaacadda v way waan ka sheegay diban ugu celinaya waxaa socda waa weerar duqayn ah duqaynna cid dhul ugu xoreyn kara ma jirto sacuudiga iyo imaaraadka iyo dalal kale waxay wadaan waa duqayn hawada sare ah dhulkan waa dhul buraleya nimankan waa niman maleeshiyaada waa niman tactica farsamo sare leh waa niman canaasiir yar oo aan nolol kala lahayn oo burahaas ka hoos ku hoos qaylaya diyaaradahana waxa weeye wax ay guul soo heynayaan waa weerarka hawada ma jirto weerarku hadduu yahay weerar gudaha iyo saf saf oo dagaalku yahay dagaal face to face oo laisku fara saarayo oo weji weji dagaalku yahay waa suuragal in nimankan la wiiqo laakiin duqayn hawada sare ah waxaan ku celinayaa waraysigii hore afar sano ka hor aan bixiyey oo ahaa inuusan dhul xoreynin sida muuqatana khasaaro ba-an oo dhaqaale iyo mid mid military iyo mid sumcad ayaa isbahaysigan oo habar wacaday sacuudiga horboodayo ay ka soo gaaray haddii tii ay ku celiyaanna mayd la garaacayo waa taqaanaa wax kasoo siyaaday ma jiro yemantu maanta xaalkooda wuxuu u muuqdaa mayd la garaacayo waxaa sheegtay in xuutiyiintu ay soo laba kaclaynayaan marka haddii ay sii xoojiyaan weerarada ay sacuudiga ku hayaan sacuudiga wax kaloo meel u yaal maa jira maya maya maya sacuudigu maradii way ka dhacday wax kaloo meel u yaalla ma jiro duqayntaas iyo wax lamida mooye wax kaloo meel u yaalla ma jirto gobolka markaa fiiriso arrintan sidee u saameyn kartaa runtii gobolka amnigiisa amnil qowmi qaliiska halis bedelaya mar haddii iiraan oo gadaal barnaamijkan ka riixaysa ay dagaalkan xarba wakaala iyada hogaaminayso ay sii wado sida muuqatana waxaa weye waxa ishaya waa maraykan iyo iiraan sacuudiguna meel dhex ayuu taagan yahay waxa la kardaashayana waxa weeye waa ilihii dhaqaalaha sacuudiga waxa la duqeynayana waa elabooradii sacuudiga waayo iiraan iyo sacuudiga waa isku yihiin cadow way isku yihiin marka barnaamijkaasi waxaad moodaa in uu amniga khaliiska gaar ahaan sacuudiga oo daris la-a yamanta in halis badan ay soo waajihayso heshiis in lala galo iiraan oo waxaan la yidhaha softy diplomatic la isticmaalo diblomaasiyad furfuran la isticmaalo ama jilacsan wax kuga dhow ma lahan haddii dagaalka lagu sii wado yeman nimankana kardaaska way sii labalaabayaan marka sacuudiga hadda daal dhac ayuu ku jiraa waa xaaladda way ku xun tahay shirka hadda ugu dambeeyey oo ka dhacayay riyada niraahdo oo loogu wacay caalamka islaamka waxay ugu baaqeen uu kasoo baxay fariin ah in la cambaareeyo iiraan marka toos looma cambaareynayo xuutiga laakiin hadda waxaa la cambaaraynaya waa iiraan iiraanna amnigeeda qoomiga ah waxaa maanta difaaca uga jira waa ururadan ayada ay wakiil ka tahay urur hadda ka jira ciraaq iyo kan ka jira yamanta labadaasaad moodaa inay ay ay cadki iiraan u dhacinayaan ha colaadda hadda u dhexayso marka laga soo tago dalalka kale gobolka sacuudiga iyo iiraan ma laga yaabaa inay cerka isku sii sharaerto maalmahan sidaa la socotid waxaa muuqda astaamo iyo ifaallo khatar gelinaya amniga meelaha biyaha mareenka ah waxa weeye hadda amnigii badda carbeed iyo beriga carbeed baa wuxuu ku jiraa halis marka iiraaniyintuna waxa weeye waxa ay samaynayaan barnaamij khatar badan oo ah in siyaasad dabacsanna ay muujiyaan oo ku dhisan siyaasad bacawnimo ah oo yaraa xoogaa qaliiskii laga argudanayo markii ayadu ku dhacdana ay oranayaan anagu waxba kuma lihin lug kuma lihin waxa wax sameeyey waa ururo kale anagu lug kuma lihin marka waxa iswaajahaya waa sacuudiga iyo iyo iyo iiraan marka laga hadlo runta laga hadlo
kaasi waxa uu ahaa sheekh xasan albasri oo ka faallooda arrimaha carabta isagoo ku sugan dalka yemen goor dhoweyd khadka taleefonka ugu warramayay ibraahim xasan daandurey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
xaaladda magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraana ayaa maanta dugan kadib markii shalay halkaasi ay ka ogantay xiisad ka dhalatay isku hor imaad ay ku dhinteen shalay taliyihii booliiska gobolka hiiraan gaashaanla dhexe maxamed macuw xalane iyo sarkaal sare isku horimaadkaas oo ka dhacay deegaanka kalabeer ee degmada jawiil wariyaheena v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa gelinkii dambe ee maanta soo gaaray magaalada beledweyne xili magaalada ay ka jirto xiisad ka dhalatay dilkii taliyihii qaybta booliiska gobolka hiiraan gaashaanla dhexe maxamed macow xalane banaanbax weyn oo looga soo horjeedo imaanshaha madaxweyne waare ayaa ka dhacay bartamaha magaalada qaar ka mid ah banaanbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay soo bandhigeen ujeedada banaanbaxooda
ninkii gudoomiyihii loo doortay oo cali cabdulaahi u doortay ilaa hadda gudoomiyaha u shaqaynaa annagana sideedaan maraynaa danaan nagala leeyahay maxamed cabdulaahi farmaajo ha naga soo gaaro mooshinkii hiiraan keligiis lagu haayo dhinaca kale waxaa weli deegaanka kalabeyr ku sugan maleeshiyaad kuhayb ah taliyihii la dilay waxaana ay ku adkaysanayaan in ay kusii sugnaanayaan inta laga soo qabanayo dadkii dilay taliyihii qaybta booliiska gobolka hiiraan walaal ciidamadayna kontaroolka qabsaday waxaan nahay dad shacab ah ciidamo shacaba maleeshiyadaan nahay waxaanan ka araysan nahay taliyihii shalay sida cadaalad darada lagu dilay oo bareerkaa lagu dilay oo mishinkaa lagu dilay oo aad ka warahaysaan oo kala bayr kastanku meeshuyaa lagu dilay ciidamadaas ayaan ayaan nahay ka caraysan halkaas waxaanan joognaa kastamkii ninkii lagu dilay waan waynay cid kaleo wax ka qabanayso waad garanaysaa soomaaliya dawlad cadaaladu kama jirto amba dawlad xoogluu kama jirto waa iska qabaa'il iyo maamullo yaryar oon awood badan lahayn kuwa laftirkooda hadda meesha jooga laftirkooda wax badan ayaan ku tuhumaynaa inay ayaga ku luqul ahaayeen marka cadaalad hadda aan isku hadlayno oon u jiifana anugu meesha kuma hayno walaal anugu dhib dad islaam inaan lugooyo oo dhibna ma rabno qofna duulaa kuma lihin waxaan rabnaa cadaalad in la helo ninkii la dilay cadaaladiisi ayaan meeshuu taagannaha cadaaladda haddaan la helinne oo si ugu dhaqsiyaa badan anugu beesha caalamka u dacwoomayno dadku inta badan beesha caalamka u dacwoodaan dawladda federaalkaan u dacwoonayna ayagaa dalka mas-uulka ah xasan cali khayre iyo farmaajon ayagaa kitaab gacanta u saaray ayagaa laga rabaa say daqiiqad waa ku keeni karaan dadka wax dilana waa la ogaa dadku way isgaranayaa anugu laftirkayna waan garanaynaa waan xishoonaynaa haddii cadaaladda la waayana anigaa gacanta aynu ku keensanayno wax kaloo meeshuu joognaa uma jiraan saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida oo uu hogaaminayo xeer ilaaliyaha ciidamada qaybta toddobiyo labaatanaad dhamme maxamed cabduqaadir maxamed ayaa waxay gaareen deegaanka kalabeer halkaas oo shalay lagu dilay taliyihii qaybta booliiska gobolka hiiraan
waa mahadsantaa xuseen ow waqti xadirkan waxaan ku guda jirnaa shaqadii oo ku saabsanad geeskii shalay dhacay oo musiibada ahay misaaka ayaan waxaan ka nimid magaalada muqdisho aan ugu jirnay fasax shaqo sidaas daraaddeed hadda waxaan ku guda jirnaa shaqadan meel fiican ayay maraysaa dhammaan ciidamada qalabka sida soomaaliyeedna xarumahoodii iyo fariisimahooda ayaa lagu kaliciyay amar hadaba maxkamadda ka soo baxay aan lagu celiyey haddana waxaan ku guda jirnaa kiiskii ayaan faraha ku jirnaa waqti xaadirkan waxaan kaala hadlayaa kalabeer oo ah goobtii uu marxuumka ku dhintay
haddii aad xaaladda guud sawir ka bixiso ciidanka meesha joogo ma ciidankii dawladda ma ciidan ka baxsana ma heer federaala ma heer maamul goboleed maxaa nooga sheegi kartaa dhammaan ciidamadii goobta ku sugan hadday ahaan lahaayeen nabadgudii hadday ahaan lahaayeen booliski hadday ahaan lahayen militariga dhammaan xarumahooda ayaa loo soo raray xaaladuna hadda waa caadi meeshan hadda waxa waa waxaa jooga ciidan yaro boolis oo loogu talagalay inuu ilaaliyo kastamka keliya
dhinaca kale ciidamada amisom ayaa waxay maanta la wareegeen xafiisyada maamulka gobolka hiiraan oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen ciidamo ka amar qaata guddoomiyihii xilka laga qaaday yuusuf axmed xagar dabageed waxaa magaalada beledweyne ka soconaya kulamo gaargaar ah oo ay leeyihiin waxgaradka gobolka kaasoo looga arrinsanayo sida loo qaboojin karo xiisadda magaalada ka jirta xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne mahadsanid dhaqane dhinaca kalena dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka ayaa ka hadlay iska horimaadkii shalay ka dhacay deegaanka kalabayr ee duleedka beledweyne iyo xiisadda ka dhalatay sida ay ku soo warramayso wariyaha v o eda muqdisho seynab abuukar maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya cabdinaasir siciid muuse oo ka hadlay iska hor imaad shalay ka dhacay deegaanka kalabeyr ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka xun tahay dagaalkii dhacay isaga oo ka tacsiyeeyey dilkii taliyihii qeybta booliiska gobolka hiiraan gaashaanla dhexe maxamed macow xalane waa shacabka soomaaliya inaan la wadaago warbixin kooban oo ku saabsan shaqaaqadii ka dhacday duleedka magaalada beledweyne waxaan kaloo shacabka soomaalida la wadaagayaa geeridii ku timi allah u naxariistay taliyihii qeybta booliska ee gobolka hiiraan maxamed macuw xalane innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto ehladiisii iyo familkii iyo cid walba oo soomaaliyeedna waxaan leenahay samir iimaan dhammaanteen allah naga siiyo taliyihii naga geeriyooday sidoo kale waxaan leenahay intii ku dhaawacantay shaqaaqadaas allaha caafiyo dowladda federaalka ee soomaaliya waxay ka xun tahay shaqaaqada ka dhacday duleedka magaalada beledweyne waxa uu sheegay wasiir ku-xigeenka in dowladda soomaaliya ee guddi u magacowday shaqaaqadii dhacday islamarkaana baaritaan dhab ah ku sameeya wixii sababay dagaalkii ka dhacay deegaanka kalabeyr isagoo dhanka kalena hay-adaha amniga ee ka howlgala deegaanada hirshabeelle ugu baaqay in aysan ka qaybgelin wax qalqalgelin kara amniga iyo xasiloonida gobolka iyo wax dhibaato u keenaya shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan wasaaradda amniga gudaha waxay magacaabaysaa guddi ka warbixiya oo ka keena warbixin waafi ah wixii ka dhacay halkaasi iyo shaqaaqadii iyo ciddii markaasi arintaas ku lug lahayd waxaana rajaynayaa guddigaasi inuu ka howlgeli doono marka la magacaabo sida ugu dhaqsiyaha badan wasaaradda amniga waxay faraysaa dhammaan hay-adaha amniga ciidamada amniga inaysan ka qayb qaadan wax qalqalgelinaya amniga sidoo kale inaysan ka qayb qaadan wax dhibaateynaya shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiisada ka taagan gobolka iyo waxyaabaha sababay in uu iska horimaad ka dhaco cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray kana mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan xiisada ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyii hore ee gobolka hiiraan arrintaasuna arrin siday wax u dhaceen arrin fiican ma ahayd guddoomiyii hore gobolka waxaan ugu baaqayaa yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed ninin badan xilal kala duwan kasoo qabtay meesha waaye markay sida uu maxaan ku yidhaahdaa he arrinta oo maxaan ku yidhahda fikirku qaatana mid saxa ma ahayn marka arrinkaas waxaan leeyahay inuu maxaan ku yidhaahdaa he dadku u dhaga nuglaado dadku waa dad tabcaana meesha degan xaaladoodu ay baaba tahay mid kale yaa loogu darin marka xilka inuu wareejiyo maxaan ku idhahdahe wadatashi uma wixii dhacayna wadatashi la geliyo intaasaan ugu baaqaa mudane hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa xuseen maxamed maxamed gaagaale oo ka hadlay muranka ka dhasha xilka qaadista madaxweynaha hirshabeelle uu ku sameeyey gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf dabageed ayaa v o a u sheegay in nidaam aan sharci ahayn loo maray xilka qaadistaasi waa arrin aada u xun kolley haddii xilkana waxa fiican haddii laysku dhiibay in layska qaado oo xilku waa wareegto qaabka la ysaga qaadaana waa waa kolley hadigu qofku wareegto ku yimid oo waa in wareegto looga qaado wax saxa waaye anigu marka waxaan aadaan uga xumahay in maaragtay dil iyo dhibaato iyo foodo lagu bedelo nidaamkii meesha ka jiray ma aha laba guddoomiye inay dhahaan war xilka anaa laysoo magacaabay adig ku fadhiyay iiga wareeg nidaam maaha nidaamku waxa waaye dawladdu hadday meel ku magacowdo in dawladdu ay kugu wareejido xilka ay kugu magacowday oo weliba wasiirka arrimaha gudaha inuu wareejiyo ayay ahayd uu ku wareejiyo guddoomiyaha kale guddoomiyaha kalena ka wareejiyo laakiin in la yidhaaho labadii guddoomiye adinku horda maadaama kuwaa ku magacaabay kii horena waa magacownaa meeshuu jooge waa maadaama ku magacaabay adigu xilka la wareeg waxay ila tahay arrin aada u qaldan taasuna way ila qaldan tahay maalintii shalay ayay ahayd markii iska horimaad ka dhacay deegaanka kalabeyr lagu dilay taliyihii qeybta booliiska gobolka hiiraan waxaana iska horimaadka uu u dhexeeyey ciidamo boolis ah iyo ciidamo taabacsan gudoomiyihii hore gobolka hiiraan yuusuf dabageed iyadoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada beledweyne ay ka taagnayd xiisad ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf dabageed oo ka horyimid xilka qaadista lagu sameeyey iyada oo waxgaradka siyaasiyiinta iyo qeybaha bulshada ee kasoo jeeda gobolka hiiraan ay ugu baaqeen labada dhinac in ay xiisada dejiyaan islamarkaana wada hadal ay wax ku dhammeeyaan seenab abukar maxamed v o a muqdisho
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale leenahay waxaan soo gaarnay qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadeedu kusoo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii xiisaalaha ee haweenka iyo qoyska hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa qodobadii warka ugu doorkarana
sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dalka uganda ayaa wakaaladda wararka ee a f p u sheegay in wiil yar oo shan jir ahaa uu maanta u dhintay cudurka ebola kaasoo maalmo ka hore laga helay xanuunkaasi kayskaasi ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee dalkaasi laga helo tan iyo markii dalkay dariska yihiin ee jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo uu ka dilaacay cudurka sarkaalka oo magaciisa ka gaabsaday in la shaaciyo ayaa sheegay in wiilka uu xalay saqdhexe ku dhintay xarun keligii lagu baxnaaninayay oo ku taala gudaha deegaanka la yidhaahdo kasese booliiska hong kong ayaa waxaa waqiiqa dadka kaga ilmaysiiya u adeegsaday dad dibadbaxay bannaanka xafiisyada dowladda dibadbaxayaasha ayaa waxay kasoo jeedaan sharci la rabo in la ansixiyo kaasi oo sahlaya in dadka loo musaafurin karo dalweynaha shiinaha halkaas oo sharciyo adaga ay ka jiraan ciidamada ammaanka ayaa waxaa lagu arkayay waddooyinka magaalada iyaga oo ku qalabaysnaa qalabka rabshadaha looga hortago sharikadaha ganacsiga ee hong kong ayaa qaar badan oo ka mid a ay fasaxeen shaqaalahooda si ay u qayb galaan bannaanbaxa mexico ayaa la filayaa in ciidamada ilaalada qaranka ay u dirto xuduudeeda dhinaca koofureed ee ay la wadaagto dalka guatemala arbacadan maanta ah taasoo qayb ka ah heshiis lagu yaraynayo tirada dadka u safraya mexico iyaga oo rajaynaya in ay soo galaan dalkan maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee mexico marcelo ebrard ayaa u sheegay saxafiyiinta inay ciidamo gaaraya lix kun oo askari u dirayaan xuduudda iyo meelo kale oo ka mid ah dalka taas oo bilaaban doonta arbacadan inkastoo uusan sheegin sida ugu dhaqsiyaha badan ee ciidamada loo geyn doono halkaasi wasiirka arrimaha gudaha ee ruushka valadimir kolokoltsef ayaa sheegay in wariyaha lagu magacaabo ivan golnof laga sii daayay xabsi gurigii uu ku jiray wasiirka ayaa sheegay in la bilaabay dembi baaris la xiriirta sababta loo xiray wariyahaasi war-saxaafadeed uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha ee ruushka ayaa sheegay in askartii booliiska ahayd ee xirtay wariyaha laga joojiyey shaqadii wariyahaasi ayaa waxa uu ka howlgalaa xarun warbaahineed oo ku taala latviya isagoo ku takhasusay dabagalka iyo dembi baarista waxaana la soo xiray bishii horeeta iyadoo lagu eedeeyey in dalka uu daroogo keenay hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa aaminsan in arrimo siyaasadeed loo xiray
ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay cawaysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ayaana dhegaysanaysaan ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahinna way idinla socodsiinayaan haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu magaalada muqdisho kusoo diyaariyey waryaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq qoyste
dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan amar ku bixisay in dadka deggan xarumaha dowladda iyo dhulalka danta guuda ay si dhaqsi ah uga guuraan waxaana ay dowladdu si gaara u xustay goobaha ay ka mid yihiin jaamacadaha madbacadda qaranka bangiga kaydka dhiigga iyo meelo kale haddaba xilligan ma la joogaa wakhtigii ay dadku bannayn lahaayeen dhulalka danta guuda si dowladdu ay ugu shaqayso qaab sidee ah ayayse tahay in looga guuro dhulalkaasi waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya brofeor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyo cabdirasaaq axmed geedi aaqiro oo ka tirsanaa ekis fanaaniintii kooxda iftin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iminkana ah bara sare oo wax ka dhiga jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya brofesor maxamed axmed in laga baxo dhulka dowladda waa wakhtigii la sugayay wakhtigii ku habboonayd ee barnaamijyada dowladdu maadaama ay la dowladdu hadda ay rabto inay bulshada hadda ugu shaqayso dhulalka dowladda waxa weeye dhul ummadda soomaaliyeed ay leedahay laakiinse dowladda u khaasa inay magaranaysaa barnaamijyada mashaariicda ku fuliso marka shacabka soomaaliyeed waa inay u dhaga waa inay u dhaganuglaadaan oy dowladda wakhti badan bay ku soo moodeen oo aan loo baahnayn laakiinse maanta baahidii waxaa timid ee dowladda dowladduna idinka idinku shaqaynaysaa iyadoon dhib loo arag waa in loo fududeeyaa dowladda waana tallaabo muhiima waana wakhti la sugaye waana arrin aad iyo aadan u soo dhaweynayno dadka shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay meel kastoo joogaan dowladdu hantida guud ee qaranka ee dadweynuhu degan yihiin marka baahideedu timaado waa dowladdu waa tii dhulka lahayd waa tii danta guud ugu adeegaysay ummadda marka ha u banayso yaan loo arkin dhibaato shakhsiyaad waxaa jira dhibaato u arka oo halkaas siyaasad dhexgeliya maaha siyaasad iyo waa ummadda shacabka soomaaliyeed baa loogu shaqaynayaa dowladdu shacab ma barakicinayso ee shacabkay u shaqaynaysaa marka labada ha laiswaafajiyo saasaan leh haye cabdirasaaq iyadoo la gaadhay ayaa haddana waxaa jirta dowladda dee ma yaacyaacdo dowladdu iyada sharcigii dalka ayay mas-uul ka tahay oo sharciga iyadaa ilaalisa dabadeedna waa inay soo raacdaa hab sharciga waa inay raacdaa qorshe waa inay samaystaa xarumaha la degan yahay dadka degani muddaday doonaanba ha deganaadeene waa inay dowladdu marka hore samaysaa qorshe ah yaa degan halkan maxaa aynu iminka uga baahannahay dadkii deganaa waa muwaadinkii la dhowrayay xaqiisa iyo xuquuqdiisa ee ay dowladda ku ahayd ee u shaqaynaysay xubnaha dowladda u adeegaya dee shicibkanay u adeegayaanoo shicibkaa dowladiiya markaa shicibkii inta loo yimaado qof la baabayn inta lagu qabto gawaadhi ciidan oo dabeedna rasaas afar ka dulrida laba ku dhufo afar baa dhaawaca mid baa dhintay taasi arbush bay keenaysaa dadku wacyigelin bay u baahan yihiin qorshe dowladdana qorshaa laga rabaa inay la timaado qorshahaasi waynu noqdaa markaa dadkii halkee la dejiyaa oo dowladdii hoose ay uga dalban dhul muwaadiniintani xaq dibu dejina bay leeyihiin dowladooda ma diidana way jecel yihiin laakiin waxaa la diidayaa hab arbusha oo isfaham darra inay meeshii ka dhalato ayaa la diidaya dowladnimadu waxay tahay in la tirakoobo dadkii in dibudejin loo sameeyo in wakhti loo yimaado in loo sheego in dowladdu ay u baahan tahay dadkii iyagoo ku qanacsan markaa la raro wixii ay ku guuri lahaayeenna la siiyo halkay u guuri lahaayeenna loo dejiyo o loo diyaariyo ayaa looga baahan yahay waxaa la daryeelayaa dhulka maahe waa dadka waxaa la daryeelaya waa dadka marka dowladda qorshaa looga baahan yahay brofesor maxamed waad maqlaysaa dooda saaxiibka qaab sidee ah ayay adiga kula tahay in dhulka dowladda looga guuri karo saaxiibkay waxaad moodaa arrinta hadda inuu xoogaa yar siyaasadeeyey arrintaasina meesha ma taallo waxa weye meelaha loo baahan yahay hanu qeexo bangiga dhiiga kaydka oo loogu shaqaynaya ummadda soomaaliyeed jaamacaddii ummadda madbacadii qaranka madbacadii qaranka wakaaladii biyaha dhulkaasi waxa weeye waxaa loogu shaqaynayaa shacabka ayaa loogu shaqaynayaa shacabku uma baahna in maanta dhegta loogu rigo siyaasad shacabku maha ahan danta guud sinaba horta kuma haysan karaan waxa weeye shacabku horta dowladdu horta waxa weeye shacabka waxa weeye marka ay arkaan dowlad wax qabanaysa oo u baahan yaa horta dhulkii u baahday wax u baahday dowladdii dowladdu waxqabad bay ugu baahatay intii horeba way deganaayeen halkani deegaan umay ahayna qofku soddon sano labaatan sanuu deganaa waa inay xisaabtamaan dowlad baa la helay alxamdulilah dowladdii maanta waxay qabanaysaa inay ummadda dantii guud inay wax ugu qabato lacag corruptionaa jirto dadka la siin jiray oo dowladihii hore ay bareen tan diyaar umaha xukuumaddani qofka way u shaqaynaysaa dantii guud baa loogu qabanaya meeshana ka guur baa laleeyahy ka tashana wakhti baa la siinayaa qofku inuu u dhaganugulaado dowladdiisa waxbay qabanaysaa inuu ka hor yimaado oo dad siyaasadaynaya oo soo dhexgelaya uu ka ogolaado shaqsigani maaha waa loo soo socdaa kolba qayb qayb kolba section section baa laleeyahay ka baxa qaybtana hadda maxay ahedee la banaynayaa qaybo horena way jireen oo hadda la dayac tiray oo dadku ka baxeen oo qoladan ka horreysay qoladani kow maaha qoladana ha baneeyaan waxa weeye iyaga oo u mahad celinaya oo ilaahay ka rajaynaya shacab soomaaliyeed baa loogu shaqaynaya shaksi looguma shaqaynayo shaksi baa hadda dantii guud degan shaksi baa ku manafacadsanaya shaksi ow ummadda soomaaliyeed bay ka dhaxaysaa adigay adaa dhibaato qaba maanta ummaddii soomaaliyeed baad korrubshan ahaan hantideeda ku isticmaalaysaa haye cabdirasaaq aaqiro dadku dowladiid maaha arrinkuna ma siyaasadaysna keliya wax muhiimaddu waxay tahay guryaha dowladdana meel kastoo ay yihiinba hadduu bangi dhiig yahay iyo hadday tahay xarun bangi ku shaqaynayay hadday tahay iyo guryihii shaqaalaha dowladda u adeegaya ku shaqayn meel kastoy tahayba waa isku mid laakiin dowladda muhiimad bay u kala leeyihiinoo marba inta ay dayactiraysa ee loo baahdo ayay u baahan tahay taa shicibku waa ogyahay laakiin habka loo wajahayo ayaa laysku haystaa in dowladdu nidaam waa waalid dadka iyaga u waalida waalidna ubadkiisa ma kala daadiyo ma dhirbaaxo ma dhaawaco dhib uma geysto waxa weeyaan wuu u sheegaa wuu la tashadaa sidaasaynu doonaynaaye maxaa tala ah dee waa in loo sheego dadkii oo qorsho loo sameeyo ay ku guuraan oo halkay degi lahaayeen muwaadin kastaa wuxuu xaqu leeyahay meeluu dego intuu soo codsado dowladda hoose ka codsado in la siiyo iyada oo bila-aan wax laaluusha iyo wax maxaya laga qaadayn in la siiyo oo cashuurta iska bixiyo meel deguu ku leeyahay caasimadii iyo magaalo kastuu joogaba dabadeedna taa in la raaco habraaca inay dowladdu raacdo teeda kale wacyigelin la sameeyo dadka marka hore wax loo sheego ilan shuruucdii so dhowr iyo labaatan sannadood dadku dowlad may arag shuruucda lagu shaqeeyo waruma hayaan dadkii shuruucda yaqaani waa dadkii kala ambadee kala lumay ee kala dhintee kala laalmay weeyaan dadkani shuruucdaba lama socdaan muxuu ahaaye nin waliba meeshuu degan yahayba waa in shuruucdii la fahamsiiya waa in wacyigelin loo sameeya waa in muxuu ahaaye hobolladii wacyigelinta loo adeegsadaa dadkii oo lagu shubay oo la rusheeyey oo fahamsan oo laga dhaadhiciyey wacyigooda qorshana loo sameeyey meeshay degi lahaayeenna loo nidaamiyey xaguu maylkuhu ku qaataayoo xaguu la degaadee ubadkii marka uu la yidhaahdo ka guur afar labaatan saacadood baanu idiin qabanay yaaca shan boqoloo qoys meeshii ay degan yihiin ama laba boqoloo qoys ay degan yihiin oo wadamaatiya caruuro ardayda jaamacadaha iskuullada ku wada jirta ay yihiin oo hooyooyinka silcaya ay masruufayaan ay yihiin dee daryeelba waa beed in la ilaaliyo weeye dowladdu waa waalid ma aha hadalka in la siyaasadeeyana ma aha dowladdu hab dowladeed ha soo raacdo sharcigii iyadaa haysa ha soo raacdo nidaamkii sharciga iyo tallaabooyinkii looga baahnaa ha buuxiso shuruudihii lookiin inta meel lagalood yaan qaf labaabayn dadka lagu qabanin taasi waxay keenaysaa in dowladdii faker qaldan dadkii ka qaataan ugu dambayntii maxaad ku soo gebagabaynaysaa ansiiyo brofesor maxamed waxaan kusoo gebagabaynayaa saaxiibkay horta ee waa fanaaniintii qaranka haddaan oo u taataabto waxaa jira ee meelo fara badan oo laga saaray shacabkii soomaaliyeed haddana isxilqaan oo isxilqaan ka socdo oo maxay ahayde ay xukuumaddu hadda dhismo ku hayso madxafkii qarankaa ka mid a shacab baa deganaa maktabadii qarankaa ka mid ahayd shacab baa deganaa tiyaatarkii qarankaa ka mid ahaa intaba waad ogtay haddaba qoladiina fanaaniinta ee dadka rayiga maxaa ahayde wax u sheegi jirtay meeshii baa laydiin dhammaystirayaa shacab dad soomaaliyeed oo ayaa ku jiray qaxootiya way ka baxeen maantana dantii guud baa ka socotay ummadda meeshii aad wax ugu sheegi lahaydeen dadka la dhammaystiraya meelaha la haystay ka mid ahay isxilqaankana maxaa ka qayb galo kusoo biir sidaasaan ku gabagabaynaya haye cabdirasaaq dhinacaaga xalku muxuu yahay xarumaha dowladda waxa degani waa dadkii wadankan usoo halgamay waa ciidankii u dhintay waxa weeyaan mas-uuliyiintii u shaqaynaysay ummadday usoo dhimatay ubadkoodii waa dadkii mxuu ahaaye mxuu ahaay dayacayo darxumada ku dhintay ubadkoodii baa degan daryeel bay dhammaantood u baahan yihiin dee laad lagu dhufan maayo daryeel bay u baahan yihiin iyo in la ilaaliyo oo la dhowro oo weliba xaqooda aada loo ilaaliyo u baahan yihiin oo dabadeedna meel la dejiyo oo ay dareemaan dowladoodii inay unaxayso waa barakacayaal kuwa xidhaha barakacayaasha xarumaha degan mxuu ahaye waa barakacayaal mas-uuliyiin baa ku jirta dad mas-uuliyiina degan guryaha dowladda xarumaha dowladda degan mas-uuliyiinta waa la dhowraa shicibkana in la dhirbaaxa maaha shicibka waa in la dhowraa oo la ilaaliyaa oo la daryeelaa oo loo muujiyaa dowladdiisu sida ay u danaynayso markaasuu isna noqonaya mxuu ahaye muwaadin dowladnimadiisa jecel oo ilaaliya noqonaya dadku dad u haysta oo hanti ummadeed dhacay maaha waa dad dalkoodii jooga guryahoodii ku jira dowladoodii xarumahay ku shaqaynaysay ku jira mar alla markay u baahatana diyaar u ah laakiin dowladdu hawla timaado qorsho hufan si aan isku dhaco u iman hore isku dhacyadii u dhacay meelo badan wacyigelin la-aantaa darteed lasoo xidhiirka iyo qorsho la-aanta darteed wixii dhacay si aanay u dhicin shicibku dowladooda way la shaqaynayaan dowlad cid ka hor iman kartaa ma jirto sharciga shicibku inuu sharciga dhowraa la doonayaa dowladduna sharciga ha ilaaliso oo ha soo marto nidaamka intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen brofeor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyo cabdirasaaq axmed geedi aaqiro oo ka tirsanaa ekis fanaaniintii kooxda iftin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iminkana ah bara sare oo wax ka dhiga jaamacadda ummadda soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
sanadkaasina dhegaystayaal wuxuu ahaa xasan kaafi qoyste oo soo jeedinayay dooda gaaban haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan caashi cuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku eegayno nolosha qaar ka mid ah qoysaska soomaalida ah ee ku nool xerada qaxootiga dhagaxley xerada dhagaxley waxay ka mid tahay saddexda xero ee ugu weyn xeryaha dhadhaab ee dalka kenya xeradaasi waxaa ku nool kumanaan qaxooti soomaali ah kuwaas oo badankood ay xeradaasi ku sugan yihiin muddo ku dhow soddon sano batuule maxamuud cabdi waxa ay xerada dhagaxley degan tahay muddo toddoba iyo labaatan sano ah waxay iga warantay marxaladaha kala duwan ee ay nolosheedu soo martay muddadii soddonka sano ahayd ee ay xeradaasi ku noolayd wallaahi toddobiiyo labaatankii sane alxamdulilah horta heer noloshayna aad bay usoo fiicneed laakiin hadeertan waxaan ka xunnahay ma laha annaga waxaanahay dadka halkan ku gooloomay oo maxaa la dhahay xarooyinkan inta buusiska iyo wax mara haddana uu maraykanka lugta saaraanahay maxaa la dhahay haddana noolal ma jirto meesha waa iska joognaa moogi wallaahi noloshayna hoosay u dhacday meesha raashiin ma laha waxba ma laha xaaladda bariga dhexay naga maraysaa batuulo ayaan mar kale weydiiyey waxa ay markii hore haysatay ee ay hadda weyday ee ku keenay niyad jabka ay muujinayso haddee markii hore raashiin fiican baan qaadin jirno shan iyo toban beriyaa raashiinka nagula siin jiro hadda bil soddonkeeda waxaan macno laheen nagula siiyaa kooskeyda waxaan ka koobanahay toddoba qof waxaan nahay afar cunugoo walaalaheeda la dilay ay dhaleen ila saddex cunugoo naani dhalay iyo hooyaday oo waayeelle toddoba sideedaasaan ka koobana maadaama garaamka laga siiyo qaxootiga uusan kaafin karin qoyskeeda baaxaddaas leh ayay batuula ii sheegtay in si nolosheeda ay u maarayso ay ku shaqaysato gaari gacan gaari gacanaan moos ku wareejiyaa xoolo xoodaa waan haystay waagii hore waa yara shaqaystay oo qaxootigu horkilaay dadkii shaqaystaan nahay kadib oo waxaan gedi jiray maacuunii wax baan gedi jiray xoolihii wixii aan haysanay waynaga gubteen kadib gaarigacanaan moos ku wareejiyaa gaarigacankaas mooskaan waxaan ka dhiganaa irsaaqadaan ka dhiganaa aad baan u fikirayaa habeenkii ma hurdo xaaladeyda waa iska bariga dhaxa maxaa la dhahay haddee buufisaan marka hore hamiga u taagayna buufiskani mataqaantahay taraam lugtuuna saaray xaaladda way naga wareersan tahay wallaahi dawladda kenya maalin kasta waxay na leedahay qaxootiga waa la rari saanaa la yeeli xarada waa la burburini xaaladaynagin waa iska bariga dhaxay marka waxa ugu weyn aad sugayseen ee xeradaad ugu jirteen waxay ahayd miya in dib udejin laydiin sameeyo oo tiina hadda rajadaasi way xumaatay haa in dib udejin noola sameeyo mise adduunuhu meel aan ka tagna mise xarooyin kale nala geeyo ayaan mataqaantahay aan mataqaantahay aan ka sugaynay soomaali nabadgelyo kama jirto dhibaatadii aan ugu soo qaxnaana hayso ilmihii yaryara oon meeshan la imaanay oo ayagoo yaryar inta la keenay soomaali kuma celin karno laba dawladood baa soomaaliya maanta waxaa ka jira dhibaatooyinka waad og tahay marka sidaa daraaddeed wallaahi meel aan ku noqonay iyo meel aan joogna midba ma hayna xaaladda way naga wareersan tahay sidaas ay tahay dawladda kenya iyo dawladda soomaaliyana hadda way isku dhacday xaaladda idin wallaahi markaan ku dhacbay caashucudey way naga wareersan tahay
maxaa walaaco idinku haysaa xiriirkan labada dowladood ee xumaada idinka qaxooti baa tihiin maxaa uu yahay walaaca idinku jira haddee walaaca nagu jira wuxuu yahay annaga qaxooti baa nahay hadday labadii dawladood dawladda annaga aan ka imaano iyo dawladdan hadday isku dhaceen wixii dhici doona miyaan war ka haynaa ma habeen baa habeen madooba guura nala dhihi doonaa ma nala rari doonaa ma nala dhaafi doonaa wax waran wallaahi ka hayna malaa xaaladayna way iska qabsantay qaxootiga walaaca iyo rasaad intaan bay ugu eg tahay ma nala burin doonaa ma nala gubi doonaa ma nala dhaafi doonaa meel lagu noqdo male xaaladda idin caashucuudaya bay way naga wareegsanta hase ahaatee weli batuulo iyo qaxootiga kale ee ku jira xerada dhadhaab ma jiro wax isbeddel ah oo ku yimid saamigii cunnada ee ay ka heli jireen hay-adaha u n-ka ee xerada gacanta ku haya wixii la kala siin jiray sida unbaa loola siiya laakiin wax maamle mabana la siiya waxaan qaadana waa qamadii soomaali aanu nahay qamadii soomaali ma cunto aba qamadina ma cunno annaga hade qamadii nadiif oo fiicanna nalama siiyo waxaa nala siiya waa qamadii jajabe bil soddonkeed markay dhamaataa waxaa nala siinaya in yar oo qamadii oo jajab aha nala siinayaa reerka haddii mataqaantaa meel aan laga soo kabaynin wax qamadii jajab ay u tari ma sheegi kartaa ilaba toddobaalaha idin lix bakeeri oo saliida mise shan bakeeri oo saliidaan kusoo qaadaya faadimo caddow suwaal iyana waa hooyo deggan xerada dhagaxley waxaa iiga sheekaysay xaaladda ay ku nooshahay
waxaan haystaa shan ciyaala saddex gabdhood iyo laba wiil annaga horta aniga dadkii u dambeeya oo tu oo taynka imaadaan ahaa maxay eeday ciyaalkayga ilaahay mahadiisay qabaan maamad oo waxaan iska ahay un iska xamaalato ciyaalkana waxbay ii bartaan nolosha hadda qaxootigana waa mid iska un dhexdhexaade oo wanaagsan oo hadda kolley nabadgelyana waan haysanaa caafimaadna waan haysanaa waxbarashona waan haysanaa laakiinse xagga ma aragtaaye cuntada iyo nolosha kale ayaa iska cariiri ah saa ay tahayna wallaahi kuma doorsanayo meelaha xabadaha ka dhacaan oo soomaaliya kuma doorsanayo waxbarashada bilaashka ah ee lacag la-aanta ah ee ay helaan carruurta ayaa ah mid hooyooyinka deggan xerada dhagaxley macno weyn ugu fadhida maadaama maamo maamo soomaaliye hooyo soomaaliyeed aa ahay oo maaragtay ciyaalkeeda inay mustaqbal yeeshaan aan rabo waxaan diyaar u ahay oo mar walba soo dhaweeya oo mar walba aan raadiyaa waxbarashada ciyaalka haddaga waxay eeday gabadha iigu weyn waxay ii dhigataa ilmaha hadda sanadkii hadda ahayo naga tegay eighteenka ka baxee eigtka oyeed foomone hadda u gudubta waxay ku jirtaa galaaska koowaad oo maxay foomomka gaba laba cunug oo kale waxay ii dhigtaan madarasooyin qur-aanka ii dhameeyeen sanadkan soonka hadda ahaa imtixaanka ilmaha galay ahaayeen maaragtay ilmo maxay eeday waxbarashadooda mar walba la kontaroolay oo la waxaynayo ay gabadha ku xigta iyadana galaasigiis ay hadday ii tahay maaragtay wax walba oo igu soo dhaco ama wax walba oo igu soo gudboonaado saacaddaa laga bilaabo gabadhaasaa iiga turjubaantaabo haddii lacala waddan shisheeyaa joognaa oo maxay eeday daris oo wanaagsan haddii lambar la iigu soo galo kashawaayida ama la iigu soo galo ingiriish ayaaba tan galaan tigidka tan kale intaan gaarin tan galaan tigidkaa iiga jawaabtaa marka xerada waan ku aflaxaad leedahay anigii carruurtayda waan ku aflaxnay maasha allah maasha allah ilaahay baa mahaddaa iskale ilmaha waxbarashadooda ayaa anaga mar walba aan door bidnaa mar haddii qoysasku ay dareemeen in cunnada ay hay-adda u n h c r siiso qaxootiga uusa ku filayn ayay faaduma ii sheegtay nin walba xooggiisa waaye nin walba xooggiisa waaye qaar baa qoryo gurtaayoo kareetooyin duurka u kaxaystaan oo qoryo ay gurtaan qaar baa gaari gacan ku shaqaysto qaar baa ciyaalka sharqaamo u tasho qaar baa maxay eeday nolosha qaxootiga waa isdhexyaal qaar baa biyo intay jirgaamo dadka qaadaan usoo dhaamiyaan wax yar oo lacag ay ka qaataan jirgaankii shan shilin qaar baa duurka u foofo maxay eeday dhis ee wax guraan dad horumar gaarana wuu iska jiraayo waayo dadkii ninety twogii waxay iska haystaan ilaahay mahadiisa dad baa meelaha u jiro oo wax usoo tuuro marka nolosha waa isdhex taallaa waa isdhex taallaa adiga tee ku jirtaa tee qabataa maharqaan laa tahay magaariga dhinacee waad taada aniga tayda waa un hamaamaha waxaan iska ahay un iska suuqleeyaho suuqun iskaga dhacnool xoogaa qudaar ayaan iska daadsadaa faadumo bulle cali iyana waa hooyo sideed carruura oo agoon ah ku korsanaysa xerada dhagaxley waxayna ka mid tahay qoysaskii ay barakiciyeen abaarihii sanadkii laba kun koob iyo tobankii ku dhuftay dalka waxaanay ka warramaysaa sida ay iyada iyo carruurteeda u nool yihiin alxamdulilah jiroolayna waa iska yahay ilmana waxaan haastaa sideed carruuraan haastaa alxamda oo aboon e marka reed alxamdulilah qaarkaasaan ku nool yahay waa iska salaxsinaa ilmaha hataa hali wax ma u karsano labaatan kiilo qamadiyaa liisiinaa ma i gaarsiso mana igu filno qamadida ilmihii hataa waa ka hor imaatay ma cuni karaan ma cunaayaan saliidii waxaa liisiiyaa saddexla saliidaa liisiiyaa bishii ima gaarsiso alxamdulilah qaabkaasaan ku noolyahay waa isku rafaasan yahay faadumo ayaa sidoo kale sheegtay in toddobaadkii lasoo dhaafay aanay carruurteeda iyo iyaduba ciidin maadaama ay kari weyday inay carruurteeda u iibiso dharka iidda taasina ay keentay in carruurteedu aanay guriga ka bixin ilmaha ma iidin guruuka ma baxen banaanka unkoo aan dhar noo labisin ma baxaynaa dheheen banaanka unkoo noo labisin ma baxayna waa ooyen dhar la-aan farhad la-aan dhibsilac wax la-aan waxa oo hadda meel iga biilo oo meel wax iga soo dirmaya waa iska rafaadsan yahay ada alxamdulilah ilaha iga soo gaar ilaha ii gargaar ilaha ii gargaar kare codkaasi faadumo buulle oo ah hooyo caruur agoon ah ku korsanaysa xerada dhagaxley ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadannay duruufaha kala duwan ee ay ku nool yihiin qoysaska soomaalida ah ee ku jira xerada dhagaxley ee dalka kenya inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid caashi ibraahim aadan caashi cuud ayaa dhegaysteen iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska haatanna balaan dhankii muusiga jaleecno dhegaystayaashana waxaan u haynaa heestii daalo codkii hiba maxamed hiba nuura daalo heesta alkudhigeedu ayaa dhegaysteen iyo hibo maxamed iyada ayaana ugu dambaysay baahinteennii fiidnimo ay welidirin kugu soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo anugaa ibraahim xasan daandure intaan mar kale awood ku kulmi doono nabadgelyo tahay wax dhalashadu midunga jukuliye